habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo talaado ah oo bisha sebteembar sanadka labada kun iyo labaatanka ay tahay laba iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaali com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen barre aadan
qodobada ad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida milatariga soomaaliya oo guulo ka sheegtay dagaalo ay shabaab kula galeen bartamaha soomaaliya halkan waa deegaanka bulcadle waan kormeer shaqo ku nimi saakay waxaa halkan kala dhacay shalay dagaallo lagula jiray argagixisada al-shabaab oo dalkan iyo dadkaba dhib ku ah deegaamadanna ka sameeyey dhibo badan dadkii reemiyiga ahaa ayay ku dhibahayeen xoolahoodii ka qaateen guryahoodii ka gubeen dumarkii ay ka kaxaysteen sidaasaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo ciidamada qaranka soomaaliya oo wada jiraan halkan u yimaadeen waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan khilaafka u dhexeeya labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo la sheegay in laysaga soo dhowaaday sidii hore heshiiskan mataqaanaa si guud ummadda soomaalida way usoo dhaweynaysaa si gaar ahna mataqaana haddaan xildhibaanada labada aqal waan soo dhaweynaynaa waxa uu salka ku hayaa mataqaana heshiiska siyaasadeed ee doorashada ku saabsan ee ay madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ay gaareen in baarlamaanka labada aqalna dabcan ay ku jirtay inay ansixiyaan tanna taas ayay daba socotaa in mataqaana labada aqal iyo guddoonkoodana isku fahmeen qodobadaasi warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida iyo jamaal axmed cusmaan
etoobiya ayaa bilowday bixinta lacag cusub si ay uga hortagto lacago been abuura oo dalkaasi ka jira ra-isul wasaaraha dalkaasi abiy axmed ayaa ku dhawaaqay shalay suuqgelinta lacagta cusub oo ka kooban toban konton iyo boqol bir sidoo kale etoobiya ayaa markii ugu horreysay waxa ay samaysatay lacag laba boqoloo bir oo isku dhegan abiy axmed ayaa aaminsan in lacagta cusubi ay sidoo kale wax ka bedeli doonto sicir bararka ka dhashay xanuunka covid muddo saddex bil ayay haysata etoobiya inay gebi ahaanba ku bedesho lacagtii hore oo ay qaadato middan cusub tirada dadka u dhintay xanuunka covid dalkan mareykanka ayaa kusii dhowaanaysa kun oo qof sida ay sheegeen khuburo la socda xanuunkan habeenkii isniinta gudaha mareykanka dadka xanuunkaasi uu ku dhacay waxay gaareen milyan halka dhimashaduna ay ahayd qof waana tirada ugu badan ee wadamada dunida sida ay xustay jaamacadda johns hopkins qaybteeda la socota covid sida ay sheegtay hay-adda c d c ee xakamaynta iyo kahortagga cudurrada dadka u dhintay xanuunkan ayaa u badnaa kuwo ay da-dooda ka korayso lixdan iyo shan sano sar u kaca dhowaan ku yimid dadka uu soo ridanayo xanuunkan gaar ahaan gobollada koonfur bari iyo bartamaha galbeedka mareykanka ayaa waxaa loo aanaynayaa dib ufuridda dugsiyada iyo jaamacadaha wadamada yurub ayaa iyaguna soo saaray sharciyo cusub oo lagu xakamaynayo xanuunkan xilli tirada dadka uu soo ridanayo xanuunkan ay sii kordhayso markii ugu horreysay taariikhda ayaa shan iyo toddobaatan sano kadib waxay hogaamiyaasha wadamada qaramada midoobey ee boqol iyo sagaashan iyo saddexda xubnood ahi waxay khudbad sanadeedkooda furitaanka kulanka guud ee qaramada midoobey noqon doonaa kuwo lasii duubay oo muuqaalo ah halka ay si toosa u jeedin lahaayeen sababo la xiriira xanuunka covid kulanka talaadada maanta waxaa lagu bilaabi doonaa khudbad lasii duubay oo uu jeedin doono madaxweynaha dalka brazil jair bolsonaro waxaa ku xigi doonaa madaxweynaha mareykanka donald trump oo uu dalkiisu martigelinayo kulanka hogaamiyaasha kale ee fariimahooda lasii duubay lasii deyn doonana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka turkiga rajib deb ordowan madaxweynaha dalka shiinaha shi jinbing madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron maalqabeen holgab oo dhinaca guryaha ka ganacsanayay kaasoo ku eedeeyey madaxweynaha shiinaha shi jinbing qaabkii uu maareeyey xanuunka covid ayaa lagu xukumay sideed toban sano xariga iyadoo lagu soo eedeeyey musuq maasuq xukunkan oo maanta ay ku dhawaaqday maxkamadda labaad ee dhexe ee dalkaasi shiinaha ayaa lagu sheegay in ninkan maalqabeenka ahi oo da-diisu ay tahay sano jir laguna magacaabo ren shinjin shijian lagu helay dembiyo ay ka mid yihiin waxay isdabamarin milyan oo doolarka mareykanka lacago u dhigantaa taas oo uu ku sameeyey sida la yidhi shirkad ay dowladdu leedahay oo uu mar madax ka ahaa sidoo kale waxaa lagu soo eedeeyey laaluush iyo ku-tamasho awoodeed taasoo keentay baa layidhi in shirkadaasi ay khasaarto lacag gaaraysa toddobiiyo toban milyan oo doolar maxkamaddu waxay sheegtay in reen uu qirtay dembiyadaasi iyo dacwadaha lagu soo oogay islamar ahaantaasina uusan raacfaan ka qaadan doonin xukunkaas sidoo kale waxaa lagu xukumay in ka badan lix boqoloo kun oo doolarka maraykanka reen ayaa la xiray bishii maac kadib markii uu daabacay qoraal uu ku dareeyey hadal uu madaxweynaha dalkaasi shin jinbing uu jeediyey oo ku aadanaa wax ka qabashada xanuunka covid ee dalkiisa warkii dunida dhegaystayaal waa nageyntaa
mahadsaned jamaal axmed cusmaan oo warkii dunida noo akhrinayay ayuu kaasi ahaa taliyayaasha ciidamada dowladda soomaaliya ayaa guulo ka sheegtay dagaallo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay gobolka galguduud mas-uuliyiintu waxay soo bandhigeen meydka maleeshiyada al-shabaab oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin al-shabaab oo lagu dilay dagaalkaasi warbixintan waxaa inoo soo diray wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq taliyaha qaybta kow iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabdicasiis cabdulaahi xogolof qooje oo shir jaraad ku qabtay deegaanka bulacle oo shalay uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya qaybaha ciidamada dowladda oo garab ka helaya ciidanka amisom qaybta jabuuti iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ayaa ka warbixiyey xaaladda dagaalkii ay la galeen maleeshiyaadka al-shabaab halkan waa deegaanka bulacadle waan kormeer shaqa ku nimi saakay waxaa halkan kala dhacay shalay dagaallo lagula jiray argagixisada al-shabaab oo dalkan iyo dadkaba dhib ku ah deegaamadanna ka sameeyey dhibo badan dadkii reer miyiga ahaa ayay ku dhibahayeen xoolahoodii ka qaateen guryahoodii ka gubeen dumarkii ay ka kaxaysteen sidaasaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo ciidamada qaranka soomaaliya oo wada jira halkan u yimaadeen waxaa ka howlgalay halkan ciidanka qaybta koob iyo labaatanaad ciidanka danab iyo ciidanka nabad sugidda qaranka iyagoo iskaashanaya ayay waxay ka dagaalgaleen halkan waxay shalay cadowga ku gaarsiiyeen khasaaro nafeed iyo mid maalintaba waxaa laga furta hub waxaasoo dhani waxay u yihiin cashar kuwa ka dambeeya ee soo abaabulay u fadhiya gadaal raba ummadda inay ku dhibaan taliya qoojo ayaa sheegay in al-shabaab dagaalkii shalay looga dilay ku dhowaad siddeed iyo toban ka tirsan maleeshiyadooda halkan waxaa dadka tirada dhimashadu waa siddeed iyo toban ayaga oo aan aragnay iyo dhaawaco labaatan ka badan muuqaalo lagu soo bandhigay deegaanka bulacle ayaa waxaa ka muuqday meydad la sheegay in ay ahaayeen kooxihii dagaalka lagu dilay ee ka tirsanaa al-shabaab kuwa oo dagaal xoogan la galay ciidanka dowladda ee ka howlgala deegaanada galmudug inkastoo xaaladda deegaanka bulacle ay degan tahay haddana waxaa jira warar sheegaya in dadka deegaanku ay qabaan cabsi in mar kale uu dagaal ka dhaca deegaanka iyadoo ay jiraan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo labada dhinac ay ka wadaan deegaano hoostaga bulacle taliya qoojo ayaa dadka deegaanka ugu laab qaboojiyey in dhowaan deegaanada ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka al-shabaab laga xorayn doono balse taa beddelkeeda laga doonaya in ciidanka ay garabsiiyaan waxaan rabnaa inaan ka caddayno halkaan shacabka u sheegno waxaan u taagannaha waxay tahay ciidankaana u taagan yihiin inay qabtaan shaqada muhiimka oo ah deegaanka iyo dadkaba waxaan rabnaa inaan haddii lahaa idmo ka sifayno waad ogtihiin weeyaga lasoo dhaafay dagaal baa ka dhacay shabeellow waa looga adkaaday wuxuu ka dhacay kaayib meelaha soonaheeda waa looga adkaaday waxaan rajaynaa haddii lahaydno inaanu meelihii ay joogeen aan u tegi doonno ciidankana waxaan aan ugu mahad celinayaa si boqolkiiba boqol shaqada ay qabteen deegaanka bulacle ee dagaalku uu ka dhacay ayaa dhanka bari kaga beegan degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud qiyaas ahaanna u jira soddon kilomitir muddooyinkii dambe waxaa maamulayay maleeshiyada al-shabaab ha yeeshee hadda waxaa ku sugan ciidamada dowladda cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii galka baarista iyo haaruun macruuf
toddobaadyadii u dambeeyey waxaa soo kordhaya weerarada ururka al-shabaab ay ka geysanayaan dagaano kala duwan oo ka tirsan koonfurta soomaaliya weeraradan waxay imanayaan kadib muddo kooban oo ay u muuqatay inay qaboobeen gaar ahaan xilligii uu si weyn u faafayey cudurka covid-9 bilihii abril mey iyo juun dhinaca kale waxaa soo baxday hanjabaad ay ururka al-shabaab u jeedinayaan dowladda maraykanka kadib weerarkii bishan horraanteedii ka dhacay deegaanka janaac cabdalle oo al-shabaab ay ku qaaday saldhig ay ku wada sugnaayeen ciidamada maraykanka iyo kuwa soomaalida weerarka janaac cabdalle waxa uu yimid iyadoo ciidamada militariga maraykanka ay iyaguna dib u bilaabeen duqaymihii dhinaca cirka ahaa ee ka dhanka ahaa al-shabaab oo sidoo kale qaboobay bilihii uu sida weyn u faafayey cudurka covid nneteen haddaba maxaa hoos u dhigay weerarada ururka al-shabaab bartamihii sanadkan maxaase hadda soo nooleeyey maxaa iska beddelay halista ururka al-shabaab ay ku haysay soomaaliya iyo waddamada kaleba duqaymaha cirkuse dib udhac intee leeg ayay u keeneen ururka al-shabaab waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan lix iyo tobankii bishii maars ee sanadkan ayaa xanuunka covid nneteen laga helay soomaaliya maalmo kadibna dowladda soomaaliya waxay ku dhawaaqday in la joojiyo duulimaadyadii dibadda iyo gudaha iyadoo dhinaca kalena dadka ugu baaqday inay dhaqdhaqaaqa yareeyaan saacadaha qaarkoodna banda waxaa lagu soo rogay magaalada muqdisho koronavirus waxa uu soomaaliya ku dilay ku dhowaad boqol qof halka guud ahaan kiisaska laga diiwaangeliyey waddanka ay ku dhow yihiin saddex kun iyo shan boqol balse dhinaca kale dowladda soomaaliya iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o labaduba waxay ka digayaan inay jiraan meelo ka mida waddanka oo aan wax macluumaada laga haynin inuu gaaray xanuunka coronavirus meelahaasi waxaa ka mid ah dhulka miyiga oo ay ku jiraan dhulka ay ka taliyaan ururka al-shabaab ururka al-shabaab toddobaadyadii u horreysay xanuunkan waxay isku dayeen inay iska dhaga tiraan iyagoo ku tilmaamay mid ay faafinayaan shisheeyaha balse galka baaristu waxa uu ogaaday in covid nneteen uu maalmo gudahood ku gaadhay deegaanada ay ka taliyaan ururka al-shabaab ka sokow haddaba inuu xanuunku saameeyey xubnaha ururka al-shabaab waxaa kaloo khubarada amnigu ay aaminsan yihiin inuu saameeyey howlgalladoodii maadaama cudurku uu hoos u dhigay weerarada cirka ee ka dhanka al-shabaab waxaa khubarada amnigu ay ii sheegeen in madaxda al-shabaab ay muddadaasi u ahayd xilli ay ku dhaqdhaqaaqaan islamarkaana dib u habeyn ay ku sameeyaan ciidamadooda oo ay kala dhantaaleen duqaymaha cirka waxaa kaloo saraakiisha amnigu aaminsan yihiin in shabaabku ay tasiilaadka qaraxyada geeyeen meelo kala duwan xilligii lagu jiray covid nneteen si ay ugu sahlanaato inay weeraro qaadaan mustaqbalka dhinaca kale waxaa saraakiil aqoon u leh arrimaha amniga ayay sheegeen inay jireen xubno ka tirsan amniyaadka magaalada muqdisho ee ururka al-shabaab oo ay qabteen laamaha amnigu kuwaasi oo ku kalifa al-shabaab inay dib u habeyn ku sameeyaan unugyada ka howlgala magaalada muqdisho iyagoo bedelay shakhsiyaadkii la qabtay iyo xubnihii la shaqaynayey iyadoo dhinaca kalena al-shabaab ay u arkayeen in xilliga lagu jiro covid nneteen ay tahay xilli ay isbeddelkaasi fulin karaan hase yeeshee weerarada isdhimay waxay isbedeleen bishii oogost markaasi oo al-shabaab ay bilaabeen weeraro isxigxiga oo ay ka geysanayaan magaalada muqdisho sida weerarkii lagu qaaday hoteelka eliit iyo weerarkii ismiidaaminta ah isna ka dhacay deegaanka janaac cabdalle iyo sidoo kale dilal ka dhacay magaalooyinka jowhar iyo beledweyne matt briden waa cilmi baare ku xeel dheer arrimaha ururka al-shabaab waxa uu ka tirsan yahay xarunta daraasaadka ee sahan waxaan weydiiyey waxa ku macnayn lahaa isdhinka weerarada al-shabaab ee xilligii covid nneteen iyo weerarada hadda soo cusboonaaday waxa uu yidhi waxaan aaminsanahay sababta ugu weyn ee ay hoos ugu dhaceen weeraradii xilligii covid nneteen inay ahayd inay jireen xayiraad dhinaca socodka oo isku imaatinka ah gaar ahaan magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale waxaa jiray ayuu yidhi meelo tiro yar oo la bartilmaameedsanayo ama haddii al-shabaab ay weerari lahayd hoteelada iyo xafiisyada iyo maqaayadaha sidii hore waxay u arkayeen inuu khasaaruhu yaraanayo sida ay iyagu u arkayeen hadda in covid nneteen uu ka dhammaaday soomaaliya iyo in kale cid ogi ma jirta ayuu yidhi sababtoo ah ma hayno xog ku filan oo sidaasi sheegaysa laakiin noloshu caadi ayay ku soo laabatay marka fursado badan ayay heleen al-shabaab ay dad ku bartilmaameedsadaan waxaan intaasi ku darayaa ayuu yidhi in dhowaan la galay wejigii hore ee doorashada ee xilliga kala guurka siyaasadda soomaaliya oo ay ku jiraan iskaashaanbuuraysi isbedbedelaya hubaal la-aan hogaamiyaal iyo kooxo boosas kala cariirsanaya xilliga kala guurka ka hor tani fursad ayay u abuuraysaa ayuu yidhi al-shabaab waxa uu intaas ku daray matt briden oo uu yidhi al-shabaab muqdisho iyo meelo kale waxay u shaqeeyaan sidii koox u abaabulan faldembiyeed waxayna dhex gashay siyaasadda iyo ganacsatada soomaalida sidaasi darteed inkastoo al-shabaab ay raadinayso fursad ah inay dhex gasho dhinaca kalena shakhsiyaadka siyaasadda iyo kuwa ganacsiga waxaa laga yaabaa inay isticmaalaan al-shabaab si ay uga helaan faa'iido siyaasadeed guud ahaan qodob badan ayaa door ku lahaa korodhka weerarada al-shabaab ee dhowaanahan saraakiisha amniga qaarkood ayaa hoosu dhaca weerarada al-shabaab ku macneeyey inay isdhintay awooddii ururka maadaama in muddo ah ay dagaal kula jireen ciidamada dowladda kuwa amisom iyadoo taasina ay dheeraad u yihiin duqaymaha joogtada ee dhinaca cirka ee maraykanku horseedka ka yahay gaar ahaan waxaa al-shabaab sanadkan gudihiisa ka dhintay saddex sarkaal oo ka mid ah saraakiisha ugu sarraysa ururka kuwaasi oo kale ahaa bashiir qoorgaab oo ahaa madaxii jabhadaha ee dhinaca koonfurta yuusuf jiis oo isna ahaa madaxii arrimaha bani'aadminimada iyo cabdulqaadir commandos oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka matt briden ayaan weydiiyey inay taasi ka dhigan tahay awooddii ururka al-shabaab oo isdhinta xilligan
as operational as it has ever been. Um, we do see reports um, that there are divisions in the organization, but this is nothing new.
waxa uu yidhi waxay ila tahay inaan su-aali ka taagnayn in al-shabaab ay sideedii u taagan tahay howlgalladeediina ay sidii hore yihiin waxaan aragnaa ayuu yidhi warar sheegaya inay ururku kala qaybsan yihiin laakiin tani wax cusub ma aha sababtoo ah waxay al-shabaab kala qaybsanaayeen ku dhowaad toban sano taasi oo mar keenta in qaar ka mida hogaamiyaashooda dhegta dhiigga loo daray labada kun iyo saddex iyo tobankii laakiin waxay xudun u ahayd khilaaf ilaa haatan taagan waa suurtagal ayuu yidhi in ururka ay awooddiisa isku qabsadaan ciddii bedeli lahayd amiirka kuwa isaga daacadda u ah xilligan waa abu cubayde iyo kuwa fikradda adag ee mahadkarata uu ka midka yahay gobollada ay ugu badan yihiin ururka al-shabaab awooddoodu waxaa ugu horreeya gobollada jubbooyinka sida ay aaminsan yihiin saraakiisha amnigu gaashaanla sare maxamed naasir guuleed waa taliyaha booliiska ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland waxa uu sheegay in awoodda al-shabaab inteeda badan ay ku sugan tahay gobollada jubbooyinka haddii aan nahay annagu reer jubbaland shabaabkii koonfurta soomaaliya ee ka dagaalamayay boqolkiiba sagaashan waxaan isleeyahay ama boqolkiiba boqol waxay joogaan jubbooyinka dagaalka shabaabku ay ku hayaan jubbaland iyo gobolladana waxa weeyaan mid runtii aan dhihi karo wax badan buu huwan yahay ma aha dagaalka shabaabku ay soomaaliya ku hayaan oo lamid keliya ma aha waa waxyaabo kalea u dheer oon isleeyahay arrimo kalea weheliya marka shabaab waa jiraa waana dagaalamayaan laakiin sida dadka qaar u fakaraya awoodoodu ma aha haddii ciidan ahaan laisaga hor yimaadana ma aha saacad kuma horfadhin karaan laakiin dabamaryayn iyo meeraysi bay ku jiraan mar walba oo iyana qarax isticmaalaan gaashaanla sare maxamed naasir guuleed waxaan weydiiyey waxa uu isagu ku macnayn lahaa isdhinka ku yimid weerarada al-shabaab bartamihii sanadkan iyo weerarada dib u soo cusboonaaday halkaa waxaan ka akhrisanayaa harun horta number one de waa aniga kuu sheegay oo cid si dhaba ula diriraysa nimankanu inay cadow muxuu ahaaye khatar ku yihiin adduunka iyo soomaalidaba oo sida ay jubbaland ula dirirayso ula diriraysa ma jiraan waxaa intaa dheer barnaamijyadan siyaasadeed ee dalku baaxaadegayana qayb bay ka tahay iyaga laftooda siyaasadda ku milmay marka maadaama ay siyaasadda ku milmeen mar kasta oo nugeyl jiro dalkii way ogyihiin inuu dhib inay wax walba samayn karaan marka waxyaabaha ugu wacan doorashooyinka soo dhawaada qayb bay ka yihiin waxay ku dagaalamayaan inay saameyn ku yeeshaan door dadka la xulaya mada xildhibaanada gelaya waxaana xogogaal u tahay meel shan lix isbaalo taalla muqdisho oo hadda inay dhex marayaan oo qofka caadiga ama gabadha foosha aan la marin karin yaa baabuur kaarbam oo buuxaa la marinaya marka waxaad garan kartaa inaan inay ku dhex milmeen hay-adihii dowladda ee federaalka baad dareemi kartaa marka way adag tahay hadda dowladdan hadda jirta anuma qaba inay shabaab la dirirayso dowlad la dirto soomaaliyeed allah keenan leh wargeyska new york times ee ka soo baxa dalkan maraykanka ayaa dhowaan daabacay warbixin muujinaysa in maraykanku ay ka baaraandegayaan in duqaymaha cirka ee ka dhanka al-shabaab ay ku ballaariyaan dalka kenya haddii ay ogolaansho uga helaan dowladda waddankaasi waxayna khubaradu sheegeen in taasi ay la xiriirto cabsi laga qaba in al-shabaab ay kusii xidiidaystaan kenya ama weeraro kale ay ka geystaan matt briden ayaan weydiiyey wararka sheegaya in duqaymaha cirka ee maraykanka ay ku baahi karaan dhinaca kenya
considered that option and uh, possibly even requested permission from the Kenyan government uh, after the Manda Bay incident in January this year. Uh, where uh, al-shabaab attacked uh, a Ken joint Kenyan US military installation sidaas ayay u muuqataa in maraykanku ay arrintaasi tixgeliyeen oo xataa ay ka codsadeen kenya inay ogolaansho siiso kadib weerarkii maandabey ee janaayo sanadkan oo al-shabaab ay weerareen saldhig ay ku sugan yihiin ciidamo maraykan ah iyo kuwo kenyaan ah meel u dhow xuduudda soomaaliya waxay ila tahay ayuu yidhi duruufaha ay kenya ugu oggolaan karto maraykanka inay kenya gudaheeda ka geysato duqaymo waa kuwo kooban oo khaas ah laakiin waa run in al-shabaab ay si joogto ah kooxo weeraro qaada ugu soo diraan kenya garabka amniyaadkana sirdoonkooda kooxa ayay u soo diraan kenya si ay u indheindheeyaan una qorsheeyaan weerarada maraykanku waxay muujiyeen ayuu yidhi in haddii ay jirto halis ku soo fool leh ciidankooda ama wadamada ay iskaashiga leeyihiin ama al-shabaab ay qorshaynayso howlgal weyn inay oggolaansho weydiisan doonto duqayn dhacda taasi kasagoo ayuu yidhi saamaynta duqaymaha diyaaradaha maraykanku waa carqaladayn waa laga yaabaa ayuu yidhi inay ka hortagto weeraro soo socda ama lagu dilo qaar ka mida madaxda laakiin ma keenin ayuu yidhi duqaymuhu isbeddel weyn marka la eego dhinaca istiraatiijiyada mid ka mid a saraakiisha soomaalida dhinaca amniga waxa uu ii sheegay in dadka ka tirsan al-shabaab ay isku diyaarinayaan in dagaalka ay ka sii wadaan gudaha kenya xataa haddii ugu dambeyn laga saaro soomaaliya taasi oo sii xoojin karta cabsida ay qabaan maraykanka waxaan sidoo kale maad baraiden weydiiyey in al-shabaab ay dagaal muddo dheer socda ka geli karaan dalka kenya I think Al Shabaab in Kenya is still um, fairly limited in its capabilities. It's been trying for many years to build uh, a base uh, in the country.
al-shabaab kenya weli awoodoodu way kooban tahay muddo dheer ayay isku dayayeen inay saldhig ka samaystaan waddanka waxay xidhiidda ku yeesheen magaalooyinka waaweyn qaarkood waxay dadka ka qorteen bulshooyinka ka baxsan gobollada taariikh ahaan lagu yaqaanay inay dadka ka qortaan sida waqooyi bari kenya waxayna haatan dad ka qorteen gobollo ay ku jiraan kuwo aan muslim ahayn waxa uu intaas ku daray matt briden oo uu yidhi waxaa laga yaabaa inay tahay bilowga inay ku koraan waddankaasi laakiin ma aaminsani ayuu yidhi xilligan in al-shabaab ay leedahay awoodda ay si madax bannaan uga howlgasho kenya haddii la burburiyo saldhigyadooda soomaaliya xilliganna ma jirto ayuu yidhi halis dhow in saldhigyadooda soomaaliya iyo dhulka ay haystaanba lagala wareego al-shabaab waxay tan iyo sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka ku dishay soomaaliya iyo kenya saddex askari oo maraykan ah iyo laba qandaraasle oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee pentagonka dhinaca kale al-shabaab waxay si toosa u weerartay labada saldhig ee beledoogle iyo mandabey saldhigyadaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada maraykanka ee iskaashiga la leh ciidamada soomaaliya iyo kuwa kenya khubarada amniga ayaa aaminsan in weerarada al-shabaab ee ciidamada maraykanka iyo saldhigyada ay ku sugan yihiin ay tusaale u tahay in duqaymaha cirka ee maraykanku ay xanuujiyeen ururka al-shabaab gaashaanla sare maxamed naasir guuleed ayaan weydiiyey in duqaymaha maraykanku ay wax ka bedelayaan dagaalka lagula jiro al-shabaab doorka duqaynta ee dowladda maraykanku ay ku samayso shabaab waxaan leeyahay markii laga reebo jubbaland waaba cidda keliyeeta ee inay la dirirto u diyaarsan shabaabka duqayntuna waxay ka qaadataa kaalin aada muhiim u ah bay ka qaadataa maxay tartaa waxay jirtaa gurmadkay burburin taakulaintay burburin ciidamadooda is urursaday baabiin intaba way baabiinaysaa awoodooda wax ma u dhintay wax badan ba u dhimaysaa aan caadi ahayn wax aada u badan ba u dhimaysaa duqayntaasu awoodooda waayo markii gurmadkii lagaa duqeeyo iyo taakuladii lagaa duqeeyo ciidankii aad wax ku weerarsaba lagaa burburiy maxaad qaban kartaa soomaaliya waxaa sanadkii saddex iyo tobnaad ku sugan ciidamada midowda afrika ee amisom oo inkastoo ay magaalooyin badan ka qabsadeen ururka al-shabaab haddana sanadihii ugu dambeeye hakiyey gulufka ka dhanka ah ururka al-shabaab dhinaca kale dowladda soomaaliya waxay caqabada ay ku jiraan kuwo siyaasadeed kala kulantay dhammaystirka dhismaha ciidamada iyo isku dhafkooda kadib xiriir cakiran oo u dhexeeyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sida ay sheegayaan khubarada haddaba haddii dulqaadka beesha caalamka uu sii gudho islamarkaana dhammaystirka dhismaha ciidamada soomaalida uu daba dheeraado maxaa istiraatiijiye ah ee soo hartay ee lagaga hortegi karaa ururka al-shabaab gaashaanla sare maxamed naasir guuleed waa kan number one waa in la helo dowlad soomaaliyeed oo si dhaba ula diriraysa oo daacadka ah inay la dirirto shabaab ama dowlad federaal ha noqoto ama dowlad goboleedyada ha noqdeen laakiin haddii dowladda federaalka ay ku milmeen shabaab oo ciddii ku caawin lahayd ba ay iyada informationkaaga bixinayso ma la diriiri kartid harun mana la iska muxuahay dhibkoodana wuu jirayaa weligood galka baaristu waxa uu la xiriiray madaxda gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya balse nasiib darro kama aysan jawaabin telefoonnadii aynu u dirnay hase yeeshee markii uu xilka la wareegayey taliyaha ciidamada xoogga dalka jenaraal odawaa yuusuf raage waxa uu ka hadlay waxyaabaha u qorshaysan inuu ka shaqeeyo iyo halka ay ku sii jeedaan indhaha ciidanku ciidanka ilaahay waxaan ku dadaali doonaa dhismaha dishibiliinka ciidanka tababarka iyo tayaynta intaba waxaan awooddeena isugu gey doonaa nimankan haddii ilaahay ogolaado annagoo kaashanayna in allaale inta gacan ugu siinaysa nimankaa u diida ummadda soomaaliyeed nabaddii iyo noloshii bannaysta dhiiggooda iyo maalkooda muxuu aha ii sheega go-aankooduna naqday inaan ummadda soomaaliyeed marna aysan ku nasan muxuu aha ii sheegeen nabad guryahoodana aysan ku haysan barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
mahadsanid haaruun macruuf wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in kulan wadajira oo u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya kuwa maamul goboleedyada iyo guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya uu dhacay kulankaasi ayaa la sheegay in la ysuga soo dhowaaday khilaafka u dhexeeya labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waa aqalka sare iyo aqalka hoose oo in muddo ahba isku khilaafsanaa hanaanka ansixinta ansixinta sharuudaha iyo sidoo kaleeto qorshaha doorashada cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa ah warbixintan kasoo diray muqdisho in muddo ah ma jiro wax wada shaqayn oo ka dhexaysa labada aqale baarlamaanka soomaaliya waxaana jira khilaaf ragaadiya howlihii caadiga ka dhexeeya labada gole inay ka wada shaqeeyaan ugu dambayntiisa maanta waxay kasoo muuqdeen aqalka madaxtooyada soomaaliya waxaana heshiiska maanta la wada gaaro goobjoog ka ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo shanta madaxweyne maamul goboleed wararkay helaysa v o eda ayaa hoosta ka xariiqaya in ugu horeyn laysla qaatay in heshiiskii dhowaan ay wada gaareen madaxweynaha soomaaliya iyo shanta madaxweyne ay meel mariyaan labada gole si wada jira iyadoo wararka la heli ay sheegayaan in loo ballamo maalinta sabtida fooda nagu soo haysa heshiiskan waxaa soo dhoweeyay senator xuseen sheekh maxamuud oo ka tirsan aqalka sare isagoo xusan muhiim inay ahayd in labada aqal ay heshiiyaan si loo wado howlaha adaga xilligan horyaala
duqaadir waa mahadsan tahay dabcan heshiiskan mataqaanaa si guud ummadda soomaalida soo dhaweynaysaa si gaar ahna mataqaanaa haddaan xildhibaanada labada aqal waan soo dhaweynaynaa dabcan keliya hadda kuma tacalluqo heshiiska waxa uu salka ku hayaa mataqaanaa heshiiska siyaasadeed ee doorashada ku saabsan ay madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ay gaareen in baarlamaanka labada aqalna dabcan ay ku jirta inay ansixiyaan tana taas ayay daba socotaa in mataqaanaa labada aqal iyo guddoonkoodana isku fahmeen ayadoo khilaafaadkii ka dhexeeyeyna mataqaanaa meesha laga saarayo maadaama khilaafka asalkiisa uu ahaa doorashada iyo xilliga kala guurka sida loo wajahayo waan ku faraxsannaha waan soo dhaweynaynaa in dabcan mataqaanaa wixii oo midmadow ka jiray arrinta doorashada oo labada aqal isku fahmi waayeen mar horena hadda la isku fahmay oo si guud heshiiska ay qeyb uga yihiinna waan ku faraxsannaha waana soo dhaweynaynaa insha allah xildhibaan maxamed xasan idris oo ka tirsan golaha shacabka ayaa isna dhankiisa soo dhoweeyey wuxuuna xusay inay in muddaha dadaal dheer ugu jireen sidii howlaha caadiga ee baarlamaanka usii socon lahaa marka la eego golaha shacabka aqalka sare
waxaan dhihi karaa heshiiskan siyaasadeed ee maanta runtii sawirkiisa soo muuqday oo daba socday warmurtiyadii ka soo baxay heshiiskii siyaasadeed doorashooyinka ay ka gaareen dowladda federaalk iyo dowlada xubnaha ka ah wuxuu muujinayaa biseel siyaasadeed oo runtii afar saddex sano iyo siddeed bilood wixii madaxweyne farmaajo aan u daba soconnay habeeni maalin aan aan ugu dhiirigelinaynay inuu go-aankaas gaaro ayuu hadda gaaray waana mid badbaado u ah dalka dalkana sidiisaba wuxuu ku soo meel maray heshiis loo dhan yahay oo mar walba lagu wado dalka siyaasaddiisa kaasina kaasina hadda wuxuu muujin karaa midkan maanta in uu yahay midkii badbaadin lahaa walwal badan dadka qabay ay ka saari lahaa waana soo dhowaynaynaa waxaana rajaynaynaa in si kalsooni leh u dhaqan galo madaxweynaha siduu uu u bilaabay ololaha inuu ka dhabeeyo heshiiskan in la meel mariyo oo baarlamaankii qaybihiisa kala duwan uu saaka iskugu keenay sawirka ka soo muuqday saaka internetka madaxweynaha uu odaytinimo muujiyey runtii saddex sano iyo siddeed bilood wixii aan ku dhiirigelinayna ahayd waana ku dhiirigelinaynaa inuu kusii siqo dhammaystiro ka dhabeeyo macadda waxaa laga yeeli doono shuruuc ay meel mariyeen golaha shacabka balse ay ka biya diidanaayeen aqalka sare ee soomaaliya balse xilliga soomaaliya waxay maraysaa meel kala guura marka loo eego wakhtiga kooban ee u haray hay-adaha dastuuriga kuwaasay ugu horeeyaan labada aqala baarlamaanka cabdulqaadir okey v o a muqdisho
goordhow waxaa noo soo socda xubintii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida iyo mar kale jamaal axmed cusmaan
etoobiya ayaa bilowday bixinta lacag cusub si ay uga hortagto lacago been abuura oo dalkaasi ka jira ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed ayaa ku dhawaaqay shalay suuqgelinta lacagta cusub oo ka kooban toban konton iyo boqol bir sidoo kale etoobiya ayaa markii ugu horreysay waxa ay samaysatay lacag laba boqoloo bir oo isku dheggan abiy axmed ayaa aaminsan in lacagta cusubi ay sidoo kale wax ka bedeli doonto sicir bararka ka dhashay xanuunka covid muddo saddex bil ayay haysata etoobiya inay gebi ahaanba ku bedesho lacagtii hore oo ay qaadato middan cusub tirada dadka u dhintay xanuunka covid dalkan maraykanka ayaa kusii dhowaanaysa kun oo qof sida ay sheegeen khuburo la socda xanuunkan habeenkii isniinta gudaha maraykanka dadka xanuunkaasi uu ku dhacay waxay gaareen milyan halka dhimashaduna ay ahayd qof waana tirada ugu badan ee wadamada dunida sida ay xustay jaamacadda johns hopkins qaybteeda la socota covid sida ay sheegtay hay-adda c d c ee xakamaynta iyo kahortagga cudurrada dadka u dhintay xanuunkan ayaa u badnaa kuwo ay da-doodu ka koreyso sano sar u kaca dhowaan ku yimid dadka uu soo ridanayo xanuunkan gaar ahaan gobolada koonfur bari iyo bartamaha galbeedka maraykanka ayaa waxaa loo aaneynaya dib ufuridda dugsiyada iyo jaamacadaha wadamada yurub ayaa iyaguna soo saaray sharciyo cusub oo lagu xakamaynayo xanuunkan xilli tirada dadka uu soo ridanaya xanuunkan ay sii kordhayso markii ugu horreysay taariikhda ayaa shan iyo toddobaatan sano kadib waxay hogaamiyaasha wadamada qaramada midoobey ee boqol iyo sagaashan iyo saddexda xubnood ahay waxay khudbad sanadeedkooda furitaanka kulanka guud ee qaramada midoobey noqon doonaa kuwo lasii duubay oo muuqaalo ah halka ay si toosa u jeedin lahaayeen sababo la xiriira xanuunka covid kulanka talaadada maanta waxaa lagu bilaabi doonaa khudbad lasii duubay oo uu jeedin doono madaxweynaha dalka brazil jair bolsonaro waxaa ku xigi doonaa madaxweynaha maraykanka donald trump oo uu dalkiisu martigelinayo kulanka hogaamiyaasha kale ee fariimahooda lasii duubay lasii deyn doonana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka turkiga rajib dayb ordowan madaxweynaha dalka shiinaha shi jinbing madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron
sanad jamaal axmed cusmaan oo warkii dunida noo akhrinayay ayuu kaasi ahaa ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa ku dhawaaqay xanibaadyo cusub oo dheeri ah oo socon kara muddo lix bilood ah waxaa ka mid ah in laga bilaabo khamiista bandow lagu soo rogayo maqaaxyaha iyo goobaha wax lagu cabo laga bilaabo tobanka fiidnimo iyo sidoo kale in laba boqol oo geni oo ganaaxa la saari doono qofkii aan xidhan maaska ama aan afka daboolan ridwaan xaaji cabdiweli oo khudbadaasi dhegaystay ayaa warbixintan ka diyaariyey ra-iisul wasaaraha britain ayaa ku dhawaaqay xanibaadyo dheeri ah oo socon doona muddo lix bilood ah iyadoo ay suuragal tahayna in lasii adkeeyo haddii loo arko in fayrasku uu sii xoogeysanayo muddadaas boris johnson waxa uu sheegay isagoo la hadlayay mudanayaasha baarlamanka in ujeedku uu yahay in la badbaadiyo waaxda caafimaadka ee n h s iyo ilaalinta nafta iyadoo hoos loo dhigayo xayiraadaha si loo helo isku dheelitirnaan waxa uu ka sheekeeyey xilligii adkaa ee dalku uu soo maray khudbadda ra-iisul wasaaraha ayaa kusoo beegmaysa maalin uun kadib markii la taliyayaasha sarsare ee caafimaadka ee dalkan britain ay sheegeen in bartamaha oktoobar uu cudurku maalin walba ku dhici doono konton kun oo qof islamarkaana ay u dhiman karaan laba boqol oo qof maalin walba haddii sida xaalku hadda yahay aysan waxba iska bedelin iyadoo laga yaabo in aan dib uga joogsanayno fayraskan ayaa haddana waxaa la filan karaa in mar labaad uu soo laba kacleeyo cudurkan waan ka xumahay in la yidhaahdo sida sbain faransa iyo dalal kale oo badan waxa ay gaareen xilligan meel halis ah bil ka hor waxaa dadka laga baaray xanuunkan maalin walba kun ka mid ah laga helayay covid shalay oo keliyana waxaa laga helay qof xayiraadaha cusub waxaa ka mid ah ganaax dhan laba boqol oo geni haddii qofku uu xiran waayo maaska ama uu afka daboolan waayo xafiisyada in ay sii xirnaan doonaan oo guryaha dadku ay kasii shaqayn doonaan maqaaxiyaha baararka iyo goobaha lagu qaxweeyo in aysan shaqayn karin waxaa ka dambeeya tobanka fiidnimo oo ay gelayaan bandow garoommada ayaa iyana sii xirnaan doona in ka badan shan iyo toban qof looma ogolaan doono inay aroos ka qayb galaan iyadoo dhinaca kalena soddon qof oo keliya loo ogol yahay inay ka qayb galaan duugta ama aaska goobaha waxbarashada ayaa sii furnaan doona iyadoo lagu dhaqmayo shuruudaha loo dejiyey We will extend the requirement to wear face coverings to include staff in retail, all users of taxis.
waxaan kordhin doonaa shuruudaha xirashada maaska ama in qofku afka daboosho oo laga doonayo ganacsatada dukaamada yaryar dadka isticmaalo tagaasida gawaarida sida gaarka loo leeyahay shaqaalaha iyo macaamiisha marka laga reebo in qofku uu wax cunayo ama uu cabayo ka hor inta aanu ka hadal baarlamaanka ayaa boris johnson waxa uu la shiray guddiga gaarka ah ee amniga qaranka ee dalka ee loo yaqaano cobra iyo golihiisa wasiirada boris ayaa khudbadiisa baarlamanka waxa uu ku hanjabay in ciidanka milatarigu ay suuragal tahay inay caawiyaan booliska haddii loo hoggaansami waayo tallaabooyinka iyo xayiraadaha cusub ee lasoo rogay ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
markana kusoo dhowaada xubintii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka siddeed iyo tobankii bishan sebteembar waxaa geeriyootay ruth bader ginsburg oo ka mid ahayd sagaalka garsoore ee maxkamadda sare maraykanka haweenaydan ayaa waxay u dhimatay xanuunka kansarka oo muddahayey haddaba waxay dood kuloli ka dhalatay in booskeeda la buuxiyey in kale ka hor doorashada maraykanka ee bisha nofembar oo dhowr toddobaad ay ka hadhsan yihiin madaxweyne trump iyo saaxiibadiisa jamhuuriga ayaa sheegay in meesha ginsburg sida ugu dhaqsaha badan loo buuxin doono halka dimuqraadiguna uu ka soo horjeedsaday haddaba intaynaan gelin waxaa labada dhinac uu mid walba ku doodayo bal aynu hor taagno taariikhda maxkamadda sare ee maraykanka waa kan faysal dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka minnesota arrimaha maraykankana aqoon u leh
sidaan la soconno maxkamadda sare waa maxkamadda ugu sarreysa dalka maraykanka waxaana la aasaasay xiliyo yar kadib markii dalkan maraykanka boqolaal laba boqol iyo dheeraad sana ka hor xisbada loo taagay marka waa maxkamadihii ugu qadiimsanaa uguna awoodda weyn dalka maraykanka dhammaan maxkamadaha kale waxyaabaha isku qabsadaan oo dhanna waa maxkamadda kala saarta sideedaba waan gartay haweeney ka tirsanayd maxkamadda sare ee garsoorayaasheeda ayaa toddobaadkan dhimatay bal haddaynu dib u noqonno imise dumara ayaa xubno ka noqday maxkamaddan sare anoo intaa ku daraya inaad in yar nooga sheegtay taariikhdii ginsburg oo haweeneydan iminka sheegayey ee toddobaadkan geeriyoota haddii aan dib ugu noqono taariikhda maxkamadda sare inta badna oo waxaa soo wada maray rag bay ahaayeen ma fogeen haweeneydii u horreeyey ee loo magacaabo maxkamadda sare waxaana la odhan jiray sandra day o'connor waxaana magacaabay madaxweynehii ronald reagan sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol iyo sideetan iyo kowdii marka waa in ku dhow dhow afartan sano ka hor ayay haweeneydii u horreysay ay soo gashay maxkamadda sare haweeneydii ku xigtay ee labaad ayaa ah haweeneyda haatan geeriyootay oo uu magacaabay madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka bill clinton sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii oo iyadu haatan ilaa labaatan iyo toddoba sana haysay marka ad fiirso marka taariikhda dumarku kuma badnayn ilaa haddana wax dumara waxa soo marayba waa afar waa labadaa dumara iyo laba uu madaxweynihii obama magacaabay oo hadda weli ku jira xilligii uu madaxweynaha obama xilka hayay wuxuu fursad u helay inuu laba kursi buuxiyo oo sagaalka ka mid a labadiiba laba dumara ayuu magacaabay oo labadiiba hadda ay joogaan marka haddaad isku soo duubto taariikhda dumarka soo maray maxkamadda sare ee dalkan maraykanku waa afartaasaa soo maray waxyaabaha lagu xasuusto jid haweeneydan hadda geeriyootay waxaa ka mid ahayd inay ahayd haweeney aad ugu doodta xuquuqda dumarka waxaa kaloo aad loola yaabaa ninkii ka mid ahaa maxkamadda sare oo ahaa kuwii ugu mayalka adkaa iyo iyadoo ahaa kuwii xagga bidixda xigay inay dad aada isugu dhow oo aada u sheekaysta ahaayeen marka waxaa lagu tilmaamaa inkastoo ay aad iyo aada ugu dheganayd xuquuqda dumarka ama abortionka waxyaaba loo yaqaano dumarka iskasoo tuuraan iyo iyo civil rightskii halgankii ay dadka madowga usoo galeen inay xornimadooda raadiyaan haddana waxay ahayd qof aan aan kala saarta sharciga iyo aqoonta ay dadka u leedahay
waan gartay hadda madaxweyne trump wuxuu sheegay inuu doonaya inuu buuxiyo bosithankaas ama booskaa ay banaysay mrs ginsburg bal arrintaa nooga war
run ahaantii trump sida uu sheegay oo dhowr mar hadda ku celceliyey maalmihii aan soo dhaafay waxa uu sheegay booska inuu buuxinayo waxa uu kaloo ku celceliyey inuu shan dumara hadda gacanta ku hayo siday dad la taliya iyo dad aada ugu dhow dhow oo xogta hadda laga helayo uu shantaa mid ka mida kala kasoo xulan doono inuu booska ku buuxiyo marka trump wuxuu soo bandhigayaa sida uu inoo sheegay wii usbuucana intuusan dhammaanin ama maalinta jimcaha ama sabtida qofkii uu ku bedeli lahaa haweeneyda haatan geeriyootay maxkamadda sare ka baxday marka say u eg tahay qof dumar ay noqonaysaa siday u badan tahay qof dumar ay noqonaysaa laakiin waxaa laysku haystaa ma suurtoobi kartaa iyadoo ay ka dhiman tahay maalinta ay geeriyootay waxaa ka dhinnaa keliya afartan iyo lix casho doorashadii waxaana la yidhi dhowrka boqol ee ay jirtay maxkamaddu waa markii ay waa markii labaad ee ay ugu yarayd ee muddo aad u kooban oo afartan iyo dhowr casho keliya ah ay ka dhiman tahay uu qof geeriyoodo mid baa jirtay geeriyoodo iyaduna geeriyooday isagoo ay dhowr maalmood ka dhiman tahay sanadku marku waa kun sideed boqol iyo lixdan iyo xoogay waan gartay haddaynu dib u eegno markii obama xilligiisii dhammaanayey iyadoo doorashada ay ka dhiman tahay qiyaastii hal sano ayaa waxaa geeriyooday mid ka mid a garsoorayaashii maxkamadda xisbiga jumhuurigu wuxuu aada ugu dooday in maadaama ay doorashadii dhowdahay la sugo inta madaxweynaha xiga la dooranayo marka waa markii trump iyo ay tartamayeen hillary clinton wayna dhacdo waa la sugay hadda shan iyo afartan ama dhowr iyo afartan baan idhahday ayaa ka dhiman waxaana la arkayey jamhuuriyiin badan oo sanadka ku jira oo arrintaa aada ugu doodaya ha ugu horeeya mitch mcconnell oo ah ninka aqlabiyadda sanadka haysta hadda doodoodu maxay tahay run ahaantii haddaan sandheero aan fiirino waxyaabaha isbedelay markaa iyo markana way kala bedelan yihiin sideedaba maxkamadda sare in la magacaabo waa shaqo u taalla madaxweynaha iyo aqalka sare ee sanadka maraykanka labadaasi gacanta dimuqraadiga kuma ay jirin sanadkii obama uu hayey helka haatan laakiin labadiiba gacanta jamhuuriyiinta ay ku jiraan marka jamhuuriyiintu hadda awood buuxda ayay u leeyihiin haddii uu trump soo magacaabo inay meel mariyaan ayagoon cidna la tashan oo aan dimuqraadiyiinta wax kala awoodin bay awood u leeyihiin laakiin obama awooddaa ma lahayn marka waxaad moodaa in ay markaa ay diidanaayeen waayo awood bay haysteen markaa laakiin haddana awood kale ay haystaan oo inay meel marin karaan su-aasha meesha taallaa marka sabeer waxay tahay ma meel marin karaan oo jamhuuriyiintu ma isku raacsan yihiin jamhuuriyiin badan baa durba ka hor yimid saan la socono waxaa ka mid a haweeneyda maine laga soo doortay susan waxaa ka mid a haweeney gobolka alaska laga soo doorto oo senatora marka haddii ay afar senator ka hor yimaadaan ma meel maraysa arrintii waxay u baahan yihiin dimuqraadiyiintu afar senator oo jamhuuriya keliya inay xaggooda maraan hadday saddex maraan waxaa loo yeedhaya saan ognahay in madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka si uu koob iyo konton uga dhigo waayo hadda waxaynu ognahay waa konton iyo saddex iyo afartan iyo toddoba ay kala haystaan marka jamhuuriyiintu waxaad moodaa inay hadda ku adag yihiin inay number ku filan haystaan waan gartay dimuqraadigu muxuu arrintan ka samayn karaa
run ahaantii sidaan hore usoo sheegay xagga qaabka ay la marayo iyo nidaamka la marayo dimuqraadigu hadda waxba kama samayn karo laakiin waxaad moodaa ra'yi alcaamka guud inay dadku aada u kacsan yihiin oo ay leeyihiin arrintii oo dhowr iyo afartan maalmood ka dhiman tahay ma ahan sax inuu madaxweynuhu magacaabo jamhuuriguna ay meel geliyaan haatanna waxaabaan maqlaynaa arrimo cusub oo maanta soo baxay oo sharciga maraykanka wuxuu banaynayaa aqalka hoose ee congresska iyo madaxweynuhu hadday isku raacaan in numberka la kordhin karo oo tirada sagaalka hadda a laga badin karo marka qaar baa waxay ku leeyihiin haddii sankana laga geliyo hadda oo jamhuuriyiintu ay sanka laga geliyaan inay qof afartankaa casho gudahood ku magacaabaan annaguna aanu ku guulaysano madaxweynenimada aqalkii hoosena aanu haysano waxaa noo banaanaan doonta inaanu tirada ka badinno waayo way dhacday hadda kahor tiradu aya toddoba in laga badiyo toddoba oo sagaal laga dhigay marka haddii ay dimuqraadigu ayagoo gacanta ku haya aqalka hoose congresska ay madaxweynaha ku guulaystaan waxay xaq u heli doonaan ina inay kordhiyaan oo sagaalka ka badiyaan laakiin hadda waxba uma banaanay hor istaagi karaan haddaysan helin afar jamhuuriyiina inay ku raacaan ah in la hor istaago arrinkaas waan gartay faysal waxaad xustay in jamhuuriyiinta qaarkood ay ka soo horjeesteen oo ay ka yara cagajiidayaan in saaxiibadooda kale ay la aragti noqdaan maxay iyagu maxay ka baqayaan waxaad moodaa qaar ka mid ah oo sidaynu ognahay gabadha laga soo doortay maine oo kale oo doorashada hadda aad ay kugu soo dhawaatay oo tartan adag ku jirtaa inay ka baqayso in doorashada lagaga adkaado hadday arrintan fuliso novembar saddexdeeda ka hor intaan doorashada dhicin laakiin waxaa dhici karta oo weli madaxweynaha iyo iyo sanadka jamhuuriyiintu ay xaq u leeyihiin doorashadu markay dhacdo saddexda novembar ka bacdi inay magacaabaan markaa waa laga yaabaa wayna dhici kartaa inay kuwo badanoo hadda ka baqaya doorashada in lagaga adkaado inay ku dhiiradaan inay madaxweynaha ku raacaan markaa in qof jamhuuriyiintu ay taageersan yihiin in la geeyo maxkamadda sare
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay ruth bader gensburg oo ka tirsanayd sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee maraykanka oo toddobaadkan geeriyootay iyo dood ka dhalatay xilliga la buuxinayo booskii ay ka baxday intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha maraykanka waxaadna kala socoteen washington haatanna kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban
kulanti waxaad eegayseen waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dad fara badan oo dhallinyaro u badan oo dibadaha waxbarasho u tegaya islamarkaana aan waxbarashada dhammaysan oo tahriib iyo dhibaatooyin dhaqanxumaa la kulma dalkana markii ay ku soo noqdaan dhibaatooyin gaara geyaysiya dalka sida kufsiga iyo weliba taraafiska iyo waxyaabaha mukhaadaraadka walow ay jiraan kuwo iyaguna dalka gudihiisa wax ku bartay islamarkaana ka qayb qaata dhaqanxumooyinka waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya sadaa maxamed iyo aamin cabdi maxamed waxaan ku bilaabayaa sadaam waa mahadsan tahay yaasiino waxaan aaminsanahay si walba oo waxbarashadu dalku u hoosayso in qofka ardayga ah ee dalkiisa wax ku barta uu mar walba ka wanaagsan yahay qofka dibadda wax ku soo bartay sidoo kale waxa uu ka fursad waa uu ka fursad fiican yahay dhanka dibudhiska dalka oo waa qof dalka iyo dhibaatooyinkiisa ka warqaba marka mar walba iyada oo aanu ognahay caqabadaha hortaagan iyo dhibaatooyinka jira marka loo eego dhanka waxbarashada haddana waxaan aaminsanahay yaasiino caruurta dibadda loo diray in dibadda aysan kala soo noqon cilmi oo qura ee dhibaatooyinka iyo waxyaabaha kale ay dibadda ka soo qaataan ay ka badan tahay cilmiga ay dibadda kasoo barteen aamina cabdi maxamed waa maasan tahay yaasiin saadaam sidoo kale dhibaatooyin badanaa haysto dhalinyarada ku dhaqan soomaaliya iyo hadday tahay dibad in wadankii wax lagu bartana way wanaagsan tahay sidoo kale waxaa ka wanaagsan in ardaydii dibadda loo diro maadaama hadda wadankii waxbarashadiisa ay aada u hooseyso aysan lahayn quality fiican waxaa wanaagsan waalidkii hadduu awoodo inuu cunugiisa diri karo in dibaddii loo diro uu meeshaasita cilmi badan kasoo uu kasoo barto uu soo noqdo asagoo wax badan yaqaano wadankiina uu usoo laabto dadkiisii wax ku anfaco aniga waxay u kalifay inaa dalkii kasoo baxa imaado wadankan kenya dhibaatooyin badana soomaaliya ka jiro sida amni darada iyo qaraxyada loo geysanaya ardayda waxaa dhigan jiray jaamacad ku taala soomaaliya maalin maalmaha kamid waxaa nagu dhacday baskiin anagoo la socnay inuu qarax ka dhacay baskii hortiisa oo ardaydii iyo darawalkii ay ku dhinteen marka waalidkayga way la cabsadeen oo waxay isdhaheen haddii maxaa la yirahda ay joogaan ilmahan meeshan dhibaatooyin badana soo gaari karo sida amni xumo iyo dil aduu cunugaaga kaa maqan yahay maanta waxaa isleedaha goormo kusoo laaban doonaa guriga asagoo nabad qabo ma soo laaban doonaa marka dhibaatooyinkaasa kamid a waxyaabaha uga soo tagay wadanka waa mahadsantahay yaasiino ammaandaridu mid ku gooniya soomaaliya ma aha guud ahaan caalamka oo dhan bay ka jirtaa oo saamaysaa wadan walba inkastoo uu dalalku ay kala dhibaato badan yihiin sidaasi lamid a dalkeena soomaaliya ammaandaridu ma wada dhihi karno dalkao dhan bay ka jirtaa si khaasa waxaad moodaa qaraxyada inta badan inay ka dhacaan caasimadda dalkana caasimadda oo keliya iskuuladii iyo jaamacadihii kuma yaalaan marka waalidka u diri lahaa wiilkiisa dibadda oo ama dalalka dariska ama dalalka reer galbeedka ama wadanku rabab ha noqdee waxaa u dhaanta inuu dalka gudihiisa meelaha amni ahaandha ama meeshaas uu kala cabsanayo gabadhiisa ama wiilkiisa inuu u diro si wiilkiisa ama gabadhiisa iyadoon dhaqanke iyo diinteedii aan ka tegin ay usoo noqoto haddii dalka dibadiisa xataa loo diray waxaa haboon cunugu ugu yaraan in dugsi sare uu dalkiisa uga soo baxo si markaas qofkii maskixiyan isagoo u dhisan isagoo caqliyan u koray uu dibad u aado kadibna soo noqoshadiisa wax badan bay ka taraysaa inuusan la soo noqon dhaqamarag oo kale aamina dhibaatooyinka ee aad ka soo cararaysaan dhalinyaradu dalka dibadiisa waxaa jira dhalinyaro badanoo dalka gudihiisa wax ku baratay haddana ka qayb qaadanaya dhibaatooyinka dhacaya ama kufsiga ama dilka ama daraagaaski waxyaabahaas taa ka war baryahan dambe waxaa soo kordhayay dhalinyarada dhigato iskuullada iyo jaamacadaha isticmaalaya daraagiska sida taabuuga ayagoo weligood banaanka aadin ayagoo weligood dalkii ka dhoofinoo wadankii jooga ayay haddana waxay isticmaalayaan daraagis daraagiskaasoo caafimaad xumo u keeni karta ardayda waxaa sidoo kale jiro kufsi ka dhanka ah tacadiyada kufsiga ka dhanka ah waxaa layirahdaa gabdhaha ayagoo ka walwalaya nabadgelyadoodii iyo gabarnimadoodii inay magaalada la aadaan sidii hadda wararkii wararkii ugu dambeeya hadda soo baxayay waxay sheegayeen gabar soomaaliyeed in lagu kufsaday meel hoteel ah weliba hal qof maahane dhalinyaro badan ay kufsatay ayna ka soo rideen hoteelkii gabadhiina sidaa ay ku dhimatay dhibaatooyinkaas ma aysan geysanin ilmo ka imaaday ama dhalinyaro ka timid wadankii dibadiisa ee waa dadkii ku koray wadanka waxyaabahaas ayaa ka mid ah sababaha dadka ay uga tegayaan wadanka ayadoo jirto shaqo la-aan badan oo dhallinyaradii haysato maanta haddaa wadankii wax ku baratay a jaamacad ka soo baxday waxaa la fiirinayaa qofka kale ka imaaday wadanka kale adinkoo isku digrii haysatiin isku shahaado haysatiin ayaa haddana dadkii shaqooyinka dadka siinayay waxay door bidayaan inay qaataan qofkii dibadda ka yimid marka haddii adiga aad haysato qarash kugu filan cunugaagiina aad ku kalsoon tahay waxaa rajeynayaa in bulshada soomaaliyeed ay u diraan ilmahooda dibadda si ay usoo helaan ilbaxnimo badan waxbarasho fiicanna ay usoo helaan ee sadaam dembiyada dhacaya ma waxbaa laga saari karaa ee dadka dalka gudihiisa wax ku barta maxayse doorka ay ku yeelan karaan madaxda iyo dadka hantida haysta ee caruurtooda dibadaha u diraya dadkii aan dhaqaalaha haysan sidee wax ku baran karaan marka
yaasinow waa su-aal aad u muhiima markaad eegto dembiyada dalka ka dhacaya eedooda ma wada saari karno dhalinta dalka ku kortay sidaasi lamid waxaa jira dhalinyaro dibadda laga soo celiyey soomaalidu waxaa isticmaashaa erey la yiraahdo dhaqan celis dhaqan celis micnihiisu waxaa weeye qof dhaqankiisi ka tegey oo la doonaya in dhaqankiisi loo celiyo qof as laga yaabo inuu darooga ku bilaabay wadan dibadda ah loo keenay dalkiisii inuu dhaqankiisii dhaqantoosin loogu sameeyo uu dadkiisii iyo bulshadiisii uu la dhaqmo baa waxaa laga yaabaa inuu dhaqankii loo keenay inuu meeshan ku bedelo inuu dhalinta kale ku faafiyo tusaale ahaan waxaa jira daroogooyin badan oo soomaaliya hadda dhalintu ay isticmaasho intooda badan waxay ka yimaadeen dibadda berigii hore sidaa naqaano soomaalidu waxyaabaha ay isticmaali jirtay oo iska caadiga ah waxaa ka mid ahaa tubaakada iyo qaadka iyo waxaa lamid ah sigaarka hadda arrinta ay taabuuga oo kaleeto ma aha dhalinyarada dalka ku kortay in ay iyagu soo hindiseen waa wax dibadda ka yimid waana wax dad dibadda ku soo koray ama wax ku soo bartay ay dalka kusoo celiyeen sidaan aaminsanahay sidaas lamida dadka tujaarta ah ee dalka lacagaha leh iyo sidoo kaleeto dadka siyaasiyiinta ee caruurtooda dibadda u diraya doonayana inay dalka iyagu lacag ka sameeyaan taasu waxay la mid tahay inay dhiigga shacabka shaqayaan islamarkaana ay lacag ka sameynayaan sadaamow haddii dadka tijaarta ama hantida leh iyo dowladihii iyo dowlad goboleedeedii kulli ay maalgeliyaan waxbarashada oo ay tayo u yeelaan oo jaamacadaha dibadaha ka jira iyo shirkadaha waaweyn ee adduunka ee xagga waxbarashada qaabilsan ay la midoobaan miyaan tayada kor loo qaadi karin waxbarashada waa maadsanti yaasiino waa loo qaadi karaa tayada waxbarashada haddii madaxdu ay si daacada ugu adeegto shacabka nin wiilkiisii ama gabadhiisii ama reerkiisiiba u raray dal shisheeyo si uu halkaas wax uga soo barto waxaan aaminsanahay in aysan macquul noqon karin in uu dalkiisa waxbarashadiisa kor u qaado sababtoo ah waxaad moodaaba in markuu wiilkiisa kala cararay inuusan ku kalsoonaynba nin wax ka qabanayana aysan u muuqanin arrintaas aamin haddii waxbarashada la tayeeyo oo dadkii hantida haystay ay ka shaqeeyaan waa su-aashaan iska weydiiyo lamid ah oo amnigii la ilaaliyo miyaanay ka wanaagsanayn dhaqankoodii inay wax ku bartaan iyo dalkoodii marka ammaanka la hagaajiyo hadday kuu muuqato aniga waxaa dhihi lahaa haddii dowladda ay dabagasho jaamacadaha iyo iskuullada la furayo jaamacadahan hadda loo furayo sidii dukaan oo kale oo maanta ay ka jirto wadankii boqol iyo intaasoo jaamacadood oo aysan weli xataa oo aysan bixina jaamacadahaas inaysan aadin wasaaradii aysan isu soo diiwaan gelinin qof kastoo lacag haysto wadanka markuu kusoo laabto businesska ugu horeeya fiirinayo waxa waaye jaamacad jaamacadihiina quality badan ma haystaan oo tayo badan ma haystaan kuliyado badan ma bixiyaan waxay bixiyaan kuliyadaha waaweynka sida caafimaadka iyo injineerka oo kale intaaseetana qof kasta ma rabiyo inuu noqdo dhakhtar qof kastana maahan inuu rabo inuu noqdo injineer waxaa loo baahan yahay dowladda inay daba socoto jaamacadahaas waxyaabihii jaamacadahaasoo loo baahnayn waa in la xiro dadkii waa in dibadda laga soo celiyo jaamacadihii waa in la tayeeyo haddii amniga la sugo jaamacadihii la tayeeyo waxbarashadii xoogga la siiyo waxaa aaminsanahay inay dadka kasoo laaban karaan dibadda ay kusoo laaban karaan wadankoodii waxna ku baran karaan aad ayaad umahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen aamina cabdi maxamed iyo sadaam maxamed oo labadaba jooga magaalada nairobi doodii gaabna intaa aynoo joogto intayna mar kale wadda ku kulmi doono haddii ilaha raalli ka noqo sidaa iyo nabadgelya
haatanna aan ku wada nasanno heeskan dabacsan
idaacaddii fiidnimona wanaagay intaase tan iyo kulanta dambe waa v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
muskareerka iyo mashada gaantahan ku dulmeeraya wax kastoo macaan iyo malaabshinaad ila mida tahay muskareerka iyo mashada gaantahan ku dulmeeraya wax kastoo macaan iyo malaabshinaad ila mida tahay adiguna macaan waxaad maagan tahay waa mooyda adiguna macaan waxaad maagan tahay waa mooyda
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda maraykanka dowladaha maraykanka cambodia laos manyamar thailand vietnam iyo ururka dalalka la ysku yidhaahdo ee san ayaa ku dhawaaqay heshiis lagu magacaabo iskaashiga maraykanka ee mecon u s partnership heshiiska cusub ee iskaashiga ayaa muujinaya muhiimadda ay leeyihiin dalalka uu maro webiga mekong ee koonfurta iyo bariga asia waxaana heshiiskani cusub uu sii xoojin doonaa iskaashigii horay u jiray sida uu tilmaamay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark pompeyo oo xusay in lacag ka badan saddex bilyan oo dollar uu maraykanka ku taageeray dalalkaasi koob iyo tobankii sannadood ee lasoo dhaafay kulankii ugu horreeyey ee lagu shaaciyey heshiiska cusub ayay dowladda maraykan ku sheegtay inay bixinayso lacag dhan boqol iyo konton milyan oo dollar oo taageero ah taas oo shan iyo konton milyan oo ka mida loogu talagalay kasoo kabashada khasaaraha ka dhashay xanuunka covid sagaal iyo toban halka shan iyo konton milyan oo kalena lagula dagaalami doono faldambiyeedyada iyo saddex iyo soddon milyan oo lagu horumarinayo tamarta iyo korontada iyadoo laba milyan oo kalena lagula dagaalami doono tahriibka heshiiska maraykanka iyo dalalka uu maro webiga mekong ayaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo madax bannaanida dhaqaale maamul wanaagga iyo horumarka dalalkaasi xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark pompeyo ayaa sheegay in dowladda maraykanka ay dhaqaale gaaraya hal bilyan oo dollar sii marsiisay hay-adda maraykanka u qaabilsan horumarinta shirkadaha maaliyadda ee d f c bombeyo ayaa ka digay in loo baahan karo in laga hortago caqabadaha heshiiskan wiiqi kara oo ay ugu horreyso dowladda shiinaha iyo xisbiga talada dalkaasi haya ee shuuciga oo halis ku noqon kara madax bannaanida dhaqaale iyo badqabka deegaanka dalalka webiga mekong go-aamada halka dhinac ee xisbiga shuuciga ee shiinaha ee ah in biyaha webiga loo diido ama la leexiyo ayaa sii xumeeyey abaarta taariikhiga ah dowladda maraykanka ayaa barbar taagan gobolka iyo guddiga webiga mekong iyagoo ku baaqaya in si saman loo wadaago xogaha biyaha waxaan ku dhiirigelinaynaa wadamada gobolka mekong in xisbiga shuuciga ee shiinaha ay kula xisaabtamaan ballanqaadkii ahaa la wadaagista macluumaadka biyaha macluumaadka waa inuu ahaadaa mid guud oo daahfuran kaasoo sanadkii oo dhan la sii daayo waa in lala wadaago guddiga webiga mekong ee ururka u adeega danaha wadamada gobolka balse aan lala wadaagin dowladda shiinaha sidaasi waxaa yidhi xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark pompeyo maraykanka wuxuu kaloo ka walaacsan yahay deymaha la xiriira kaabayaasha dhaqaalaha ugaarsiga iyo ganacsiga aan caddayn ee xukuumadda shuuciga ee shiinaha sida shirkadda dhismaha ee shiinaha waxaa kaloo maraykanka uu ka walaacsan yahay korarka ganacsiga dadka daroogada iyo agaga dhaqaalaha gaarka ah ee la xiriira maamulka shuuciga ee shiinaha iyadoo loo eegayo heshiiska iskaashiga maraykanka ee mekong dowladda maraykanka waxa ay difaacaysaa danaha dalalka jaalka kula ah heshiiskan iyo wadashaqaynta ay la leeyihiin ee ah xaqiijinta nabadgelyada iyo barwaaqada gobolka mekong taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda maraykanka